halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka afartan iyo sagaalka mitirban iyo efemyada geeska afrika iyo v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha sebteembar labayo toban idaacadda saakii caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo cabdiraxmaan xuseen fure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida in ka badan boqol qof oo ku dhimatay magaalada barakaysan ee maka al mukarama kadib markii uu soo dumay weysh lagu dhisayo masaajidka xaramku walaal musiibada qadarulaha maashaa waqac waxaa dhacay waxaa da-ay roob aad iyo aada u culus oo sanawaadkan aan magaalada ka dayin oo duufaano waaweyn wata iyo onkod iyo dabaylo wiish ka mida wiishashka xaramka wiishkaasee walaal dabayshii soo riday halkaa dadkii ku tukanayey ama muxuu ahay qur-aanka ku akhrisanayay fadhiyey ayuu walaal wiishka ku dul dhacay
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbadu xalay jeediya ku difaacay waxqabadka dowladda muddadii saddexda sano ee uu xilka hayay dalka inaan dowladnimo ku soo celinno inaan ku dhiirannaan u baahanna yaa tolahey haddii la yidhaahba kuwo badanoo xabadda isu dhigay ayaa dhimanaya yaa soomaaliyey haddii la yidhaha inaad dhimato ogolow dadaalkaas ayaa rag badan iyo gabdho badan inta u bareereen iyo waxaa ku dhismay maamullada maanta noo jiro kuwa kalena ay ku socdaan
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
saraakiisha dalka boqortooyada sacuudi carabiya ayaa sheegay in haatan tirada dhimashadu ay marayso boqol iyo toddoba qof dhaawacuna laba boqol soddon iyo siddeed qof kadib markii shalay uu wiish xooggan uu ku soo dhacay dhismaha masaajidka weyn ee magaalada barakaysan ee maka sawirro la soo geliyey baraha isku xirka bulshada ayaa laga arkayey dhiigga iyo qaybo ka mid a xubnihii xujaajtii halkaasi ku geeriyootay iyadoo shilkani uu yimid xilli ay masaajidka ku socdeen howlo lagu ballaadhinayo maxamed daahir oo ah farsamayaqaan dhanka codka oo ka shaqeeya masaajidka ayaa v o a u sheegay in shilkani uu yimid kadib markii ay dabaylo xoogan ku dhufteen wiishka kuwaasi oo horseeda in wiishku uu dhinac u dheeliyo ugu dambaynna uu ku soo dhaco gudaha masaajidka kaasi oo geystay khasaare badan maxamed daahir waxa uu sheegay in xilliga uu shilku dhacay ay qaar ka mid a xujaajtu ay gudanayeen waajibaadkooda cumrada afar dal oo xubno ka midooda yurub ayaa diiday qorshuhu midooda yurub ku doonayo in si isla eeg uu qaybsado muhaajiriinta ku qulqulaya qaaradda yurub wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka hungary jek republic poland iyo slovakia ayuu shalay kulan ku yeeshay magaalada berg ayuu weheliyeen wasiirada jarmarka iyo luxemburg oo iyagu markaasi ka socday galbeedka yurub oo sidaa cad doonayey inay ka dhaadhiciyaan heshiiskan inay aqbalaan dalalka dhaqaalahaan ka hooseeya ku yaala bariga yurub laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jek republic lumber sorokeli ayaa sheegay in dal kasta loo daayo go-aanka ah tirada qaxoontigu qaabili karo kumanaan muhaajiriin ayaa safar dheer oo luga kaga baxaya magaaladaasi iyo qaybo ka mid a dalka awstri kuwaasoo beegsanaya magaalada vienna caasimada dalka awstri kadib markii dhammaan wadooyinka tareenada ee dalka hungari la xiray sidoo kale jidka weyn ee e for hayway ee dalka awstria ayaa laga xiray dhammaan gaadiidkii mari lahaa maadaama ay halkaasi marayaan kumanaan muhaajiriin oo kusii socda magaalada vienna iyo dalka jarmalka
barasaabkii hore ee gobolka texas rick perry ayaa noqday musharaxii ugu horreeyey musharaxiinta tirada badan ee xisbiga jamhuuriga u tartamaysa ee isaga hadha ololahaasi perry oo ka hadlayay magaalada st louis ee gobolka missouri ayaa sheegay inaysan wax qoomamo ah ka haynin inuu ka hadho waxaana uu sheegay in musharaxiinta ku hadhay tartanka ay yihiin kuwo culus rick perry waxa uu ku eedeeyey madaxweyne barack obama in maraykanka uu iska hor keenay isagoo adeegsanaya dana siyaasadeed waxaana uu uga digay xisbiga jamhuuriga inaysan dooran waxa ugu yeeray musharax wax kala qaybinaya oo liida dadka laysku yidhahdo xisbaaniga ee badankoodu kasoo jeeda qaaradda latiin america waxaa la sheegayaa inuu hadalkaasi uula jeeday ninka ugu cadcad musharaxiinta jamhuuriga donald trump oo soo jeediya tallaabooyin adadag oo lagu xakamaynayo dadka sida sharci darrada u soo gala waddankan halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america caalamka o dhan waxaad naga dhegaysan kartaan v o a somali com goordhow dhegaystayaal waxaa inoo soo socda warbixin ku saabsan khudbadda madaxweynaha soomaaliya waxaa la jeediyey balse marka hore maka mas-uuliyiinta dalka sacuudiga ayaa sheegay inay dhinteen ugu yaraan boqol iyo toddoba qof dad ka badan laba boqol iyo soddon iyo sideedna ay ku dhaawacmeen kadib markii uu soo duumay wiish weyn oo lagu dhisayey masaajidka xaramka ee magaalada maka halkaasi waxaa in muddo ahba ka socotay shaqo lagu ballaarinayo masaajidka goobjoogayaasha ayaa v o a u sheegay in xilliga wiishkuu soo dumay uu da-ayay roob dabaylo xooganna ay socdeen haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa cabdiraxmaan xuseen furre waxa uu ka waraystay axmed aadan dagaal axmed safiina oo ka mid ah xujayda sanadkan ee ku sugan magaalada maka walaal musiibada qadarulaha maashaa waqac waxa dhacay waxa da-ay roob aada iyo aada u culus oo sanawaadkan aan magaalada ka dayin oo duufaano waaweyn wata iyo onkad iyo dabaylo wiish ka mida wiishashka xaramka waa wiishka dhisa wiishashka xaramka lagu dhisayo wiishashka xaramka lagu dhisayo dhisaa waa wiishka labaad ee dunida u dheer in ka badan soddon dabaq ayuu wiishkaasu gaadhaa wiishkaase walaal dabayshii soo riday culays aada iyo aada u laxaadla buu lahaa wiishku wuxuu kusoo dhacay safiya marwa qeybta eegeysa kacbada madaafka markay dadku soo dawaafaan halkay labada ragcadood sunnaha ku tukadaan maqaamu ibraahim dabadiisa ama gadaashiisa halkaa dadkii ku tukanayey ama muxuu ahay qur-aanka ku akrisanayay fadhiyey ayuu walaal wiishka ku dul dhacay isagii dhagaxaantii uu watay ee masaajidku soo dumiyey halkaasaa dabeeto musiibadu ay ka dhacday ma garat imise qof ayaa markaasi ku dhimatay shilkaasi wallahi dhimashadu walaal way soo taraysaa saacadba saacadda ku xigtaa dhimashadu way soo siyaadaysaa ilaa hadda dhimashada imika la xaqiijiyey boqol kor bay u dhaafaysaa ma garat axmed bal dhanka dhaawacana imisaa la sheegayaa dhaawacu laba boqol iyo labaatan bay gaadhayaan hadda dhimashaduna walaal boqol kor bay u dhaaftay sidoo kale waxay dadku isweydiinayaan xilliguu shilkaasi dhacayay dad fara badani halka uu shilka ka dhacay miyay ku sugnaayeen walaal xaramka ilaa hadda waxaa soo gaadhay magaalada maka iyo madiina sacuudi arabiya guud ahaan xujayda soo gaadhay waa ilaa laba milyan oo xaaji oo madiina iyo maka ku kala daadsan xaramku ilaahay fadligiisa wiishkan halkuu kusoo dhacay xujay badan may joogin oo haddii waktigii xajka lagu jiri lahayo oo kale amba waktigii caadiga ay ahaan lahayd dad dhimashadu intan walaal way ka badnaan lahayd dhowr kun oo xaaji bay noqon lahayd laakiin dabaylaa dhacayay duufaanaa dhacayay in yaroo mitida bay ahaayeenoo yidhi roobkaasaan isu dhigaynaa waan dawaafaynaa unbay dadkan dhintay ma ahayn dad kaloo meesha joogay may ku badnayn marka dad ilaahay doortay bay ahaayeenoo qof nasiib lunba halkaa ku dhinta iyagoo soo dawaafay oo labadii ragcadood sunnaha tukanaya oo roob da-ayo oo maalin jimco ah oo bacdalcasara iyo xaramkii waa dad uu ilaahay doortay oo allaha ka aqbalo waa dhimasho qof kastoo muslina uu tamaniya ayay dhinteen walaal ma garatay marka su-aasha la isweydiinaya waxay tahay dowladda sacuudigu ama boqortooyada sacuudigu weli ma sheegtay ine dadkani waxay ahaayeen xujaaj oo dalal iyo waddamo kala duwan ka yimid dadkan dhintay ee kor u dhaafaya boqol ilaa iyo hadda waddamaday u dhasheen qaarkood ma la sheegay mise weli baaritaan baa socda weli baadhitaan baa socda beri toole ayaan shir jarayd qabanayna bay yidhahdeen bacda duurka labiiyo tobanka markay gaadho dawlad walbaaba ciddii ka dhimatay markaasaan sheegaynaa bay yidhaahdeen hadda ilaa hadda waxaa u badan xujayada dhimatay allah u naxariistee dawladda masar iyo turkiga iyo indonesia ayaa ilaa hadda u badan ma garatay walaalo soomaali waa ku yaryihiin oo soomaali hal qof oo naga dhintay alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaa hadda ma jiro saddex qof oo dhaawaca ayay soomaalida unbaa jira walaalo saddexdaas qof keliya un baan idii xaqiijiyey inay dhaawac soo gaaray baan u fahmay walaal annaga dhammaan mas-uuliyiintii halkan joogtay shirkadihii diyaaradaha daalo airline jubbe airways mas-uuliyiinteeda halkan joogay xafiiskii maktab shu-uun alxujaaj maktab maxaa lajna almowta walmafquudiin waljarxa intay dhammaantay waan wada shaqaynaynaa isbitaaladii dhammaan waxaan u kala dirnay lajnadaan u kala dirnay waxaan tagnay meesha meydka la keenayo laga daweynayo mucaysam ayaa meydka la iskugu keenaya dhakhtarka mucaysam ku yaala mustashfa min alwadi baa magaciisa la yidhaahdaa waxa kaloo dhammaan kuwii jiddo joogay mas-uuliyiin waa la wada shaqeynaya intaa waxaan raadinaynaa wax soomaaliya oo muxuu ahay dhintay ama dhaawaca ilaa hadda waxaan soo xaqiijinay waa saddex qof oo soomaaliya laba qof oo kenya kasoo xajay iyo hal qof oo somaliland kasoo xajay magaalada burco ayaa ilaa hadda imika dhaawac xaqiiqi oon hubna aan haynaa ma garatay
kaasi waxau ahaa axmed aadan dagaal axmed safiin oo ka mid a xujayada soomaalida kuna sugan magaalada maka khadka telefoonka wuxuu ugu warramayey cabdiraxmaan xuseen fure
waa tahay dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a madaxweynaha soomaaliya ayaa xalay goor dambe khudbad ka jeediyey magaalada muqdisho isagoo la hadlayay dadweyne badan ayuu madaxweynuhu waxa uu difaacay waxqabadkii muddadii saddexda sane ee uu madaxweynaha ahaa iyo shaqadii u qabsoontay dalka haaruun macruuf ayaa khudbadda soo dhegaystay warbixintana inooga diyaariyey
bishii sebteembar tobankeedii sanadkii labada kun iyo labayo tobanka ayaa baarlamaanka soomaaliya ay doorteen madaxweynaha doorashada kadib waxa uu soo bandhigay lix tiir siyaasadeed oo uu ka dhigay yoolka dowladdiisa muddada afarta sano ah ee xilka loo doortay lixdaasi waxay kala ahaayeen wax ka qabashada amniga dib u soo kabashada dhaqaalaha dib u dhiska nabadda iyo dib u heshiisiinta fulinta adeegyada sida caafimaadka iyo waxbarashada hagaajinta xiriirka caalamiga iyo sumcadda qaranka iyo qodobka lixaad oo ahaa ilaalinta midnimada iyo madax bannaaniyada waddanka madaxweynuhu waxa uu difaacay waxqabadkiisa iyo kan dowladda ee ku aadanaa hadafkaas amniga ayaan waxaan dhahnay lixda tiir ee muxuu ahaa xayndaabka siyaasadda dowladda ee berigii aan la nimiday kan koowaad wuxuu ahaa amniga amnigu waa maxay marka amnigu inaan dagaal ka sokoy inuu istaagay macnaheeda in amni la helay miya haddii macnaha oo colaadda shabaab ay dhammaato shabaab ka guulaysana xataa macnaheeda in amni la helay miya amniga qayb badan oo ka weyn waxaa ah kalsoonida kalsoonida shacabku isku qabo iyo midda uu dowladdiisa ku qabo ayaa muhiima taas oo ku imaanaysa oo keliya dib u heshiisiin iyo isu dulqaadasho iyo is-ixtiraamid waxa uu sheegay in ciidamada amniga soomaaliya ay horumar sameeyeen waxa uu tusaale u soo qaatay mid ka mid a saraakiisha sare ee ciidamada kumaandooska ee danab oo uu sheegay inuu khamiistii ka qalin jabiyey jaamacad ku taalla magaalada san antonio ee dalkan maraykanka waxaa dibadda noogu maqan oo maalin walba in noo soo bilaabatay noo soo noqonaysaa hoggaankii mustaqbalka ee ciidamadeenna muxuu ahay dhammaantood ayaa aqoon sare ka soo qaadanaya waxaan rabaa inaan xuso waxaa magaalada san antonio la yidhaahdo ee maraykan ku taallo ka soo qalin jibiyey kulliyad ku taallo ciidamada ah ka soo qalin jibiyey gaashaanla sare xasan maxamuud yuusuf axmed oo ah taliyaha ciidamada danab danab la yidhaahdo ee kommandosta ee soomaaliya ay yeelanayso oo dhowaanna shaqo geli doona iyo ragga kaloo la mid ah oo qaarba meel jiro qaar yurub jira qaar ameerika jiraan qaar maxaan kora turki jiro qaar caalamka carabta jiro oo dhowaan soo noqon doono dadkaasoo saraakiil hogaamineed leh duuliyayaal diyaaradeed leh wadayaal maraakiib leh kuwa tiknolojiga kala duwan isticmaalo leh oo dalku ku soo wada noqonayo si ay u waxayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in dowladdu ay horumar ka samaysay ballaadhinta nidaamka dowladnimada ee federaalka oo qayb ka ah dhismaha aragtida dowladnimada nidaamkan federaalisimka waa sidaan u isticmaalno waa dowladnimo iyo kalsooni iyo dadka deegaankaoo taladooda yeesho iyo deegaan isu taliya iyo dad isu taliyo kalsoonidaas leh waayo hadafka lageliho saxda ah tiirarkaasi mid walba waxbaa ka qabsooma midaan waxba laga qaban ma jiro dhinaca waxbarashada isagoo ka hadlayay waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ku guulaysatay qaadista imtixaanaadka iyo furista iskuullada inkastoo ay dadka qaar ka cabsi qabeen ayuu yidhi in ururka al-shabaab ay bartilmaameedsadaan waxaana uu sheegay in loo baahan yahay dhiiranaan
imtixaankii waa la qaaday iskuul la qarxiya ma jiryo arday la dilay ma jirto shahaadadii muxuu ahay iyo imtixaankiina waa fariisteen ardadii in badanoo ka mida in badanoo la cabsi geliyey oo fariisan weyda imtixaankana way jirtaa dalka inaan dowladnimo ku soo celinno inaan ku dhiirannaan u baahannaha yaa tolahey haddii la yidhaahba kuwa badanaa xabadda isu dhigay ayaa dhimanayo yaa soomaaliyey haddii la yidhaha inaad dhimato ogolaaw dadaalkaas ayaa rag badan iyo gabdho badani inta u bareereen iyo waxaa ku dhismay maamulada maanta noo jira kuwa kalena ay ku socdaan maamulka jubbaa ku dhismay sidaas u bareeris ma loo bareeray in muxuu ahay shabaab iyo taladiisa iyo aan dheg jaraq loo siinin haddii la dhegaysana aanu dhismi lahayn maamulka koonfur galbeedaa ku dhismay ayadoo shabaab daaqadaha ay fadhiyaan ay dadka dilayaan maamulka muxuu ahay galmudugaa ku dhismay ayadoo maalin walba laleeyahay waa soo kooraysan waa soo socdaan weerar ay soo wadaan kan kale ee hadda loo baxayaa dhismihiisu sida ku socdaa dowladdeenna hay-adaheenna dastuuriga ah sidaas ku jiro muddada la doortay baarlamaanka iyo madaxweynaha ayay ka harsan tahay hal sano dowladda soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in dalka aysan ka suurtogeli doonin nidaamka doorashada ee hal qof iyo hal cod oo ay ballan qaaday sannadkii labada kun iyo labayo tobanka ilaa haatanna ma cadda qaabka iyo nidaamka wax lagu soo dooran doono waxaa kale oo muddadii uu madaxweynuhu xilka hayay waddanka hadheeyey muradna siyaasadeed oo ay ku jireen bedelaadda laba ra'iisul wasaare iyo mooshin ka dhana madaxweynaha oo dhowaan ay xildhibaanno u gudbiyeen baarlamaanka kaasi oo weli aysan doodiisu dhammaanin waatay dhegeystayaal warbixintaas waxaa soo koobaya haruun macruuf oo stuudiyaha igu weheliya sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa warbaahinta qaranka oo nala wadaagtay cododka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka britain ayaa shaacisay inay korodhay tirada dadka loo xiray inay ku lug leeyihiin falalka argagixisnimo iyadoo britain ay ka walaacsan tahay dhallinyaro haysata dhalashada britain oo ku biirtay ururka isis ee dalka syriya waxaana ka mida gabdho soomaaliyeedoo sanadkii hore ka tegay magaalada bristol warbixintan arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli
dhallinyarada muslimiinta ee dalkan britain ee ku biiraya kooxaha argagixisada ayaa waxa ay noqonayaan kuwo si weyn ay dalkan britain uga walaacsan tahay iyadoo dhallinyaradaasina ay tegayaan dalal ay siiriya ka mid tahay si ay ugu biiraan kooxda isis wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkan britain ayaa soo bandhigtay warbixin ka hadlaysa tirada sii kordhaysa ee dadka loo xiraya inay ku lug leeyihiin falal argagixisanimo ah sannadkan oo keliya waxaa la xiray dad lagu qiyaasay laba boqol iyo sagaal iyo labaatan qof kuwaas oo lala xiriirinayo falal argagixisanimo ah boqolkiiba koob iyo soddon ayay tiradaasi korodhay marka la barbar dhigo sannadkii hore oo qiyaasta dadka loo xiray falal argagixisanimo ay gaadhaysay boqol qof waa tiradii ugu badnayd tan iyo markii la bilaabay ururinta macluumaadkan cusub ee wasaaraddu ay soo bandhigtay tiradii ugu badnayd ee dadka loo xiray falal argagixisanimoa ayaa ahayd wax yar uun kadib markii weeraro argagixisaha ay ka dhaceen magaalada tan london bishii julaay ee sannadkii labada kun iyo shanta sannadihii labada kun iyo afar iyo tobanka iyo labada kun iyo shan iyo tobanka waxaa tirada qiyaasta dadka loo xiray falalka argagixisanimadu ay gaadhaysaa afar meelood oo saddex meel warbixintan waxaa sidoo kale lagu sheegay in dhallinyarada da'doodu ay u dhaxayso siddeed iyo toban sano ilaa iyo labaatan sano jirka ee loo xirayo falalka argagixisanimo sannadkan oo keliya inay laba jibbaarantay waa marka la barbar dhigo sannadkii hore tiraduna waxa ay noqonaysaa saddex iyo afartan qof oo loo hayo falalkaasi argagixisanimo haweenka loo xiray falalka argagixisanimada ayaa sannadihii labada kun iyo afar iyo tobanka iyo labada kun iyo shan iyo tobanka waxa ay gaadhayaan shan iyo soddon haweenah waxaa jira qoysas soomaaliyeed oo ku nool dalkan britain oo aan la xidhiiray iina sheegay in ay jiraan carruur ay dhaleen oo loo xiray tuhmo la xidhiira inay ku lug leeyihiin falal argagixisanimo ah iyadoo sidoo kalena ay jiraan gabdho soomaaliyeed oo ka tegay magaalada bristol ee dalkan britain kuwaas oo ku biiray kooxda isis ee ka dagaalamaysa dalkaasi syriya dhallinyarada ku biiraysa kooxaha argagixisada ayaa u nugul inay aqbalaan baaqiyo uga imanaya kooxaha xag jirka ah kuwaas oo u sheegaya in dowladaha galbeedku ay dhibaato xoogan ku hayaan diinta islaamka iyadoo dhallinyaradaasina aanay lahayn aqoon ama garasho ku filan oo la xidhiidha fahamka saxda ee diinta islaamka sheekh cismaan usuuli waa guddoomiyaha machadka european institute of human science oo xaruntiisu ay tahay magaalada london waxa uu ku doodayaa in looga baahan yahay dowladaha galbeedku in ay muujiyaan dadka muslimiinta ah inay qayb ka yihiin bulshada yurub waxaa kale oo uu qabaa in gacan buuxda la siiyo hay-adaha islaamka ee ka howlgala qaaradan yurub si dhallinyarada loo fahamsiiyo islaamka saxda ah dowladaha yurub xukuumaadka waxaa la doonaya inay siyaasaadka ay bedelaan oo islaamfobiga iyo tv-yadan iyo infrishimeyshadan markas la arkaayo dadka islaamna ceebka carruurtaas wuxuu ku beerayaa reaction uu ku sameynaya ama radda ficil inay iyagan islaamkooda ay difaacdaan sidoo kale in ideolojiyada lala dagaalayo in la daayo oo ah laisku dayo in jihaadka iyo waxaas oo dhan meesha laga saaro bal dadka afkaartooda gafkiisa ugu qaado oo qofkan walaa tasir waasirat wisra ukhraa gaf qof galay arkaysid nin baritisha dembi galayo la dhahaya markaa nin muslim oo ahaa isagoo diintiisa la sheeginaya nin baritish ahaan loo ciqaabi kara ama nin maraykan ahaan laakiin markii diintiisa sheego dadkii waxay noqonaya inay qaateen colaad diin ay abuurtay tirada guud ee dadka loo xiray falalka argagixisanimo ee dalkan britain afar iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay waxa ay ku dhowdahay saddex kun oo qof dhibaatada xagjirnimada waxa ay dhib badan ku haysaa qoysaska muslimiinta ah ee guud ahaan ku nool qaaradda yurub kuwaasoo ay isugu darsantay in carruurtoodu ay ku biiraan kooxaha argagixisada ee ka howlgalaya dalal ay ka mid tahay siiriya iyo soomaaliya iyo in qaar kale oo ka mid a isla carruurtaasi xabsiyada loo taxaabo ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
ridwaan aad iyo aad buu mahadsan yahay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america madaxweynaha dalka maraykan barack obama ayaa sheegay in dhibka qaxootiga tirada badan ee ku qulqulaya qaaradda yurub uusan ahayn mid ku kooban qaaraddaasi balse uu yahay mid soo wajahay dhammaan caalamka oo dhan wariyaha v o eda pamela dokins ayaa warbixinta noo diyaarisay waa kan cabdiraxmaan xuseen fure madaxweyne obama ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu ku sugnaa munaasabad lagu xusayey sanad guradii afar iyo tobnaad ee ka soo wareegatay weerarkii argagixisada ahaa ee setembar ee sannaddii labadii kun iyo kowdii lagu qaaday dalka maraykanka taasoo lagu qabtay gobolka maryland ee duleedka magaalada tan washington obama ayaa sheegay in mowduuca arrimaha qaxoontigu noqon doono mid looga hadli doono kulanka golaha qaramada midoobay ee dabayaaqada bishan dhici doona iyadoo hogaamiyaasha caalamku ay la imaan doonaan hannaan waxtar leh oo arrintaasi wax looga qaban karo loogana bixin karo jawaab wanaagsan madaxweyne obama ayaa sheegay in hal wadan uusan dhibaatadaasi xal u heli karin isagoo intaasi ku dara in isbahaysiga nato uu door muhiima ka ciyaari doono obama ayaa sheegay in jidka keliya ee xaqiiqdii xal loogu heli karo dhibaatada qaxoontigu uu yahay in lasoo helo waxa ubocda u ah waxaa jirta sheego soo jireenna oo ku saabsan haddii aad aragto dhowr qof oo webiga dul sabaynaya waxay shaqadaadu tahay inaad dadkaasi ka soo saarto webiga oo aad badbaadiso intii aad karto laakiin waa inaad tagto meesha biyaha badan ee webigu ka qulqulayaan oo aad ogaato waxa xaqiiqda halkaasi ka socda obama ayaa intaasi ku daray in waxa ubucda u ah qaxoontigan uu yahay maadaama uu burburay maamulkii ka jiray dalka syriya iyo soo bixitaanka ururka daacish ee ka dagaalama dalkaasi madaxweyne obama ayaa sheegay in dhibaatada qaxoontigu ay tahay mid sii socon doonto tobaniyo sano oo soo socda maxaa yeelay wadamo fara badan ayaa shacabkooda niyad jebinaya intaas waxaa dheer ayuu yidhi warbaahinta inay shacabka ku sugan dalalka dagaaladu ragaadiyeen iyo kuwa saboolka ay u sawiraan nolol wacan oo qurxoon inay ka jirto meelaha kale waa dad tabaalaysan oo halis kasta u maraya sidii halkaasi u gaari lahaayeen dhinaca kale xubno ka tirsan aqalka wakiilada maraykanka xisbiga dimuqraadiga iyo madaxweyne obama ugu baaqay inuu aqbalo laba boqol oo kun oo qaxoontiya inta lagu jira sanadkan tiradan ayaa ah mid ku labaatan jibaarmaysa tiradii hore ee uu madaxweyne obama sheegay in maraykanku uu qaabili doono oo ahayd toban kun oo qaxoontiya maalintii khamiiste toddobaatan iyo saddex ka tirsan xubnaha aqalka wakiilada ee xisbiga dimuqraadiga ayaa siixay warqadan shalay kuwaasoo sheegay inay tallaabo wanaagsan tahay in maraykanku uu qaabilo tiro badan oo qaxoontiya dhinaca kale qaar ka mida sharci dejiyaasha maraykanka ayaa walaac ka muujiyey tirada badan ee qaxoontiga siiriyaanka madaxweyne obama wuxuu rabaa inuu maraykanka u ogolaado kumanaan siiriyaan qaxoonti ah iyadoo loo aabayeelayn digniinta ay arrintaasi ka bixiyeen laamaha amnigu sababtoo ah ma haysano xogta aynu u baahannahay ee ah in qof kasta oo ka imaanaya goobaha dagaaladu ay ka socdaan xogtiisoo saxa lagu helo sidaasi waxaa sheegay congressman michael mccon oo ah guddoomiyaha guddiga amniga senator marco rubio oo ah musharax u taagan xilka madaxweynenimada doorashada soo socota oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa isagu sheegay inuu diyaar u yahay in qaxoonti badan oo siiriyaana la qaabilo balse walaac ka muujiyey in dad xiriir la leh ururada argixisadu ay ku soo dhexdhooban karaan maraykanka ayaa aqbalay ilaa iyo sanadii labadii kun iyo koob iyo tobankii kun iyo lix boqol oo qaxoontiya oo siiriyaana tan iyo markii uu dalkaasi ka bilowday dagaalka sokeya hadda ka socda halkaasi mahadsanid cabdiraxmaan xuseen furey noo soo koobaya warbixintii pamela tonkins
waa tahay mar kale subax wanaagsan dhankaasi ciyaaraha ayaan jalaacaynaye haaruunoo stuudiyahagu weliya haaruun ciyaaro cajiib ah ayaa maanta la filayaa inay weliba horyaalada ingiriiska iyo iyo ay ka dhacaan spain waasaad u sheegtay maxaad ka xasuusataa ciyaaraha ugu xiisaha badan waasaad u sheegtay waxaa dib usoo laabanaya tartankii horyaalada qaaradda yurub laba toddobaad ayaa la kala maqnaa waxaa ciyaaraya qaramada haatan kooxii way soo laabteen ciyaaraha ugu xiisaha badan haddaan ingiriiskaba ku bilowno waxaa ciyaarta ugu horeysa galabta waxay dhex maraysaa everton iyo chelsea waxaa ku xigta arsenal iyo stoke ciyaarta laakiin ugu weyn maanta waxay dhexmari doontaa kooxaha man united iyo liverpool laba kooxood oo derisa aada isku neceb had iyo jeer ciyaaruhuga ay yihiin kuwo xamaasad iyo xiise iyo aad maaragtay natiijooyin la yaab leh ay kasoo baxaan dhinaca talyaaniga haddaan u gudubnaa fiorentina iyo geneva ciyaaraya waxaa kaloo wada ciyaari doona roma iyo koox hadda kasoo baxday seria b oo la yidhaahdo frosinone juventus iyo kievana waa ciyaari doonaan spain ciyaaro aada u culus baa ka jira waxaa wada ciyaari doona sbanyol iyo real madrid ciyaar aada u xiisa badan waxay dhex mari doontaa laakiin atletico madrid iyo barcelona bal waan arki doonaa barcelona oo baryahan dambe difaaceeda aada loo dhaliilayay waxay atlanta madrid ma- ma- maanta markaa dhex mari doonaa hase yeeshee liverpool iyo in dib kugu celiyo manchester unitedna waxaa la leeyahay liverpool dardar cusub ee lasoo baxdee amay markan manchester united ay dubataa walow anigan dee taageersana manchester waa sidaas annaga laakiin arsenal ahaan waxaa noo fiican labadooda inay bareejo kala baxaan la arki doonaa dhanka gaalimaha sugaanta
iban maxamed iyo allahu naxariistee cabdikhatar xasan heestaasi ay ku luuqaynayeen ayaan kusoo gabagabaynaya idaacaddii subaxnimo waa anigoo haaruun macruufa iyo cabdiraxmaan xuseen furre oo idinle intaaynu ku kulmi doonna galabta afarta galabnimo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.